halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee voice of america si toosa waxaad nooga dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitrband efemyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeenna internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce sagaal iyo tobanka bisha juulaay sannadka laba kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo haaruun macruuf
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan soomaaliya iyo kenya oo si wada jira u cambaareeyay ururka al-shabaab argagixisadu waxaan leeyahay annagu waa ma taageersanin nagama tirsana magaceenna kuma hadlayaan qof la dilana fikraddiisa kuma dilaysa waanan ka adkaan doonnaa argagixisada waayo fikrad khaldan oo aan meella u socon bay ictiqaadsan yihiin sidoo kale waxaannu idin haynaa waraysi aannu la yeelannay guddoomiyaha rugaha ganacsiga afrika
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qodobada uu ka mid yahay barnaamijkii amuuraha islaamka iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo weliba ciyaarihii marka horese warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trumb ayaa sheegay in markab dagaal oo maraykanka uu leeyahay uu soo riday diyuurad aan duuliyaha wadin oo ee daroon oo iiraan ay leedahay taas oo halis ku ahayd markabka iyo shaqaalihii la socday oo marayay marinbadeedka xurmuus khamiistii shalay trump ayaa wariyaasha isugu yimid aqalka cad u sheegay in diyuuradda ay masaafo dhan sagaal boqol oo mitir usoo jirsatay markabka u s s boxer ayna iska dhaga tirtay digniino dhowr ah oo ay u direen oo ay ugu sheegayaan inaysan u soo dhowaanin wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed javad zariif oo ku sugan new york ayaa sheegay inuusan wax war ah ka haynin diyuuradda daroon ee laga soo riday iiraan dhinaca kale telefishinka iiraan ayaa sheegay khamiistii shalay in ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ay qabteen markab qalaad oo saliidda qaada kaasoo ay ku eedeeyeen inuu dhoofinaya saliid sharci darro ah wararka ayaa sheegaya in markabka la qabtay axaddii lasoo dhaafay xilli uu marayay qayb ka mid ah marinbiyoodka xurmuus ee koonfurta jasiiradda laaraag ee iiraan waxaana saarnaa oo lala qabtay labayo toban qof oo shaqaalaha markabka ah warbixinta telefishinka iiraan ayaa lagu sheegay in markabka uu tahriiminayay boqol milyan oo litir oo shidaal ah laakiin ma bixinin faahfaahin dheeraad ah oo la xiriirta dalka asal ahaan iskaleh markabka qabashada markabka ayaa timi kadib markii markabka m t riyah oo calanka banama ku goosha kaas oo fadhigiisa uu yahay dalka imaaraadka carabta laga dhex waayey maababka maraakiibta lagula socdo ee dhulbiyoodka iiraan afar iyo tobankii juulaay oo ku beegnayd axaddii lasoo dhaafay
baarlamaanka midooda yurub ayaa khamiistii cambaareeyey maraykanka sida loola macaamilo dadka qaxootiga ee kasoo gudbaya xuduudda mexico waxaana hadalkaasi markiiba isna cambaareeyey safiirka maraykanka u jooga magaalada brussels baarlamaanka ayaa ansixiyey mooshin cambaareynaya waxa ay ku tilmaameen duruufaha foosha xun ee maraykanku uu ku hayo dadka qaxootiga safiirka maraykanka ee midooda yurub gordon sonland ayaa sheegay in baarlamaanka midooda yurub hadalka ay sheegeen uu yahay mid seegay meeshii ku habboonayd waxa uu sheegay in maraykanku ay ilaalinayaan magangelyadoonka sharciga ah iyadoo dhinaca kalena laga hortegayo sida uu hadalka u dhigay kuwa aan sheegashadooda magangelyo daacadda ka ahayn mooshinka ayaa cambaareeyey in caruurta laga sooco waalidkood waxaana ansixiyey saddex boqol iyo soddon ka tirsan baarlamaanka midooda yurub halka laba boqol iyo konton ay diideen shan iyo toban kalena ay ka aamuseen
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa shalay tegey magaalada baydhabo halkaas oo uu kula kulmay hogaamiyaasha maamul goboleedka koonfur galbeed warbixintan waxaa inoo soo diray mukhtaar maxamed catoosh
wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa markii uu soo gaaray magaalada baydhabo wuxuu kulan la qaatay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxay ka wada hadleen labada mas-uul arrimo la xidhiidha horumarinta arrimaha bulshada iyo in la taageero maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa soo dhoweeyey imaatanka ergeyga gaarka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya wuxuuna sheegay inay ka wada hadleen arrimo muhiim u ah maamulka koonfur galbeed gargaarka bini'aadanimada iyo siyaasadda iyo arrimaha bulshada horumarinteeda wadahadal fiican ayaan samaynay aadaan u soo dhoweynay aadaan ugu faraxsannahay wuxuuna ballan qaaday in hore u socon doonaan waxyaalihii horey loo waday lana dabbar gelin doono humanitarianka iyo developmentigago si shacabka reer koonfur galbeed ay u helaan wixii adduunyada ay ka sugaayeen u qaybsanaha arrimaha soomaaliya qaramada midoobay james swam ayaa isna sheegay maamulka inay ka wada hadleen dejinta arrimaha siyaasadda iyo horumarinta arrimaha bini'aadanimada
between federal member states like Southwest State and the federal government.
waxaa loo baahan yahay in xiriir wanaagsan ka dhexeeyo maamul goboleedyada sida koonfur galbeed iyo dowladda federaalka xiriirkan oo kale oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo gobollada wuxuu halbowlo u yahay in adeegyo la siiyo dadka soomaaliyeed iyo dowlad wanaag waana fariinta aan gaarsiiyey muqdisho iyo gobollada aan booqdayba waa markii ugu horreysay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya uu soo gaaray magaalada baydhabo tan iyo markii xilkaasi loo doortay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
somalilan ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii loo yarayn lahaa dhibaatada biyo-yaraanta ee ka jirta dhulka miyiga ah iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn warkan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray khadar maxamed cakulle wasaaradda horumarinta biyaha ee somalilan ayaa waxay sheegtay inay ku dadaalayso sannadkan laba kun iyo sagaal iyo toban intaanu dhammaanin in saddex iyo labaatanka degma doorasho ee somalilan oo a magaalooyinka ugu waaweyn somalilan in ay ka hirgelin doonto qorsho biyo ay ku heli doonaan saddex iyo labaatanka degmo doorasho waxaan rabaa sanadkan inaanu qorsho cad u samayno inay biyo wada helaan maanu ka reebi mayno tuulooyinka iyo dadka deegaanada iyo meelaha laakiin si dalku u noqdo dal maamulkiisu daadegsan yahay saddex iyo labaatanka degmo doorasho ayaa noo qorshaysan inay biyo helaan markaa qorshii baad bilaabaysaan dabadeetana sanadba waxaad gaadhaan bay noqonaysaa maya waxaan rabnaa sanadkan gudihiisa inaanu degmooyinkaa wada gaadno oo dhammaantood aanu wada gaadhno waxna horey biyaha u lahaayeen wixii aan hore u lahayn ee biyuhu aanay magaalada ku fidsanayna inaanu ku fidinno wixii aan hore u lahayna inaanu sanadkan gaadhno ayaan rabnaa oo noo qorshaysan dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa tobankii sannadood ee u dambeeyey waxaa dhagahooda ku soo noqnoqonayay mashaariic la xidhiidha biyo ballaarinta magaalada hargeysa taasi oo markii ugu dambaysay dadku in badan oo ka mid ay ka niyadjabeen ama ay u arkeen olole siyaasadeed iyo arrin runta ka fog hase yeeshee wasiirka biyaha somalilan saleebaan yuusuf cali koore oo aan su-aashaasi weydiiyey ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey gaar ahaan magaalada hargeysa wixii ugu dambeeyey ee qalab ahaa ee ay ugu badnaayeen in la dhiso kaydadkii biyaha iyo in qalabkii ugu mudnaa way soo gaadheen magaalada rajadu maanta meel aad iyo aad iyo aad u fiican bay maraysaa mashruucuna wuxuu ku dhow yahay gebagebo laakiin waxaa kaloo iyaduna xusid mudan in fidinta biyaha ee magaalada dhexdooduna inuu wakhti qaadanayo oo dadweynaha waxaanu ka codsanaynaa inay mar kasta sabirka ogaadaan laakiin biyihii ka imaanayey meel gebagaba bay marayaan qof kasta oo reer somalilan waxaan leenahay ma jirto mashruucan marka aad gudihiisa gasho qof kastaa marka uu dibadda ka joogo wuxuu u qaadanayaa wax fudud in lagu dhammayn karo anigu markaan wasiirka biyaha ahayn waxaan u qaadan jiray mashruucani inuu fudud yahay laakiin markaan gudagalay waxaan ogaaday in culays badan iyo aqoon badan iyo wax badan loo baahan yahay marka dadweynaha reer somalilan waxaan leeyahay haddaanu wakiil biyaha idinka nahay waa gebagabo waxaana la bilaabayaa fidintii magaalada aad iyo aad baana idinku ixtiraamaynaa wakhtigii aadna sugaysay khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
mas-uuliyiin ka tirsan dowladaha kenya iyo soomaaliya iyo qaar ka mid ah bulshada soomaalida ee magaalada nairobi ayaa si wada jir ah u cambaareeyey weerarkii ay kooxda al-shabaab labaiyo tobankii bishan ku qaaday hotel ku yaala magaalada kismaayo oo ay ku dhinteen lix iyo labaatan qof waxayna ku baaqeen in laga hortago kooxda maleeshiyaadka al-shabaab qatar maxamuud xareed ayaa warbixintan nairobi kasoo diray
kulankan oo ay si wada jir ah usoo wadan qabanqaabiyeen xildhibaanka laga soo doorto degmada kamakunji ee magaalada nairobi iyo dhallinyarada soomaalida ee xaafadda isliya ayaa waxaa marka hore loogu tacsiyeeyey ehelada dadkii ku geeriyooday weerarkii ay laba iyo tobankii bishan ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku qaadeen hoteel ku yaala magaalada kismaayo iyadoo intaasi kadibna dadkii kasoo qaybgalay kulanka oo ay xildhibaano ka tirsan dowladda kenya ku jiraan ay si kulul u cambaareeyeen falalka ay kooxda al-shabaab ay ka geysa gudaha soomaaliya ugu horeyn dadkii kulanka ka hadlay waxaa ka mid ahaa faadumo ibraahim cali oo ka mid ah xildhibaanada dowladda kenya u matalaya baarlamaanka bariga afrika ee fadhigiisa u yahay magaalada caruusha al-shabaabka haddaad sii fiirista dadka muslimka ay u daran yihiin markay socdaan oo ay arkaan kismaayaha dadka ku dhammaada qolo kale kuma jiro muslim bay ahay muqdisho maalin kastay qarxiyaan muslimba maaha sheekh maxamed ibraahim kenyaawi oo ka mida culuumadiinka soomaaliyeed ayaa ku dheeraaday ka hadalka sida ay diinta islaamka ay ka qabto dilalka ay kooxaha al-shabaab iyo kuwa argagixisadu ay la beegsadaan dadka muslimiinta ah maxay ku dhinteen dadkan dadka marka la halkaa ku dhintay waxaa la yidhaahdaa madluumiin waa la dulmay yaa dulmay walaalahood kalaa dulmay waxa ay ku dhinteen waxaa la yidhaahdaa dulmi dadkii dadkan laayay waxaa la yidhaahdaa daalimiin ayaa la yidhaahdaa qof walba magaciisa waa in loo sheegaa si looga fogaado walaalaha madluumiinta ah jannay gelayaan waana u ducaynay ficilka lagu dilay dulmi ayaa la yidhaahdaa waa kii layska xarimay haddii dulmiga wax lagu dilo dadkii dilay maxaa la yidhaahdaa daalimiin daalimiinta ilaahay muxuu ku sheegay kitaabkiisa ma inay janno gelayaan dulmiga ma jannaa lagu galaa haddii lagu galayo miyaa laynoo diidi lahaa imisaa dulman maanta dulmiga sawma ogidiin waa labada shay ee ciqaabteedu aanu ilaahay aakhiro la sugin ee adduunka u soo dedejiyo waa baqigiga ama dulmiga iyo caaqul waalidaynka xildhibaan yuusuf xasan oo laga soo doorto degmada kamakunji ayaa tacsi kadib waxa uu si kulul u cambaareeyey kooxihii ka dambeeyey weerarkii magaalada kismaayo argagixisadu waxaan leeyahay annagu waa ma taageersanin nagama tirsana magaceenna kuma hadlayaan qof la dilana fikraddiisa kuma dilaysa waanan ka adkaan doonaa argagixisada waayo fikrad khaldan oo aan meella u socon bay ictiqaadsan yihiin annagu waxaan u shaqaynaynaa midnimada dadkeenna midnimada muslimiinta wanaag iyo horumar baan doonayna inaan gaadhno eh dil iyo dagaal inaan weligan ku jirno waa laga fiican yahay ururada dibu socodka ee al-shabaab oo kaleeta ah dil iyo dhimasho unbay ka shaqeeyaane horumar kama shaqeeyaan wanaag iyo horumar uma socdaan marka waa inaan la dagaalannaa nabadgelyo keennaa shicibka soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiinna ay markaasi hana qaadaan oo ay horumar iyo ay gaaraan iyo nabadgelyo waarta qunsulka safaaradda soomaaliya ee dalka kenya xabiib birmed cigaal ayaa sheegay in sida keliya ee loola dagaalami karo kooxda al-shabaab ay tahay in dadku ay hal fikir ay ka wada qaataan in loo arko qof kastoo soomaaliya u arko aragtaan inay cadow yihiin oo al-shabaab aysan ahayn kuwo dadka soomaaliyeed iyo dadka kale bulshada caalamku nool labadaba tixgelinay ama kala reebay haddii aragti ahaan taas la isla qaato waxaa suuragala in laga adkaan karo al-shabaab waana aaminsana in laga adkaan karo khadar maxamuud xareed v o a nairobi
hogaamiyaasha qaaradda afrika ayaa bishan ku heshiiyey hannaan ganacsi oo xora oo qaaradda oo dhan ah kaasi oo midayn doona mujtamaca qaaradda oo lagu qiyaasay hal dhibic saddex bilyan oo qof iyo suuq xor ah oo dhaqaalihiisa lagu qiimeeyey saddex dhibic afar trilyan haddaba guddoomiyaha rugda ganacsiga ee jabuuti oo islamarkaana haya guddoomiyenimada meertada ee rugaha ganacsiga qaaradda afrika yuusuf muuse dawaale ayaa waxa uu ka hadlay waxa uu ka qaban karo xoojinta isdhexgalka dhaqaale ee geeska afrika waryahayaga jabuuti ramadaan muuse ayuu waramay qorshahaygu wuxuu ahaa in aan wixii aan ku andacoonayna ambulanse aan sheegayna inaan hirgelino doorashada waxaa lanoo soo doortay inaan dadka bacmusharka ah ee wadanka ku nool kuwa reer jabuuti iyo kuwa walaalo oo dibadda ka yimiday oo wadanka maalgashadayba inaan kusoo dhaweyno rugta ganacsiga waajibkuna wuxuu yahay in aan ka wargelino shanta sanadood soo socda sida aan u arkayno inaan u dhigno qorshahayaga waxaa jirta dhaqdhaqaaq fara badan dabcan oo ka socda degmadan geeska afrika xagga soomaaliyana xoog baad ula shaqaysaan cilaaqad wanaagsan baa inaga dhexeeya sideed isleediin degmada wax ula qaybsadaya hadday noqotaba dee etoobiyaba degmada waxaan dhaqaalo badan oo isdhexgala inuu naga dhexeeya waa etoobiya iyo soomaaliya iyo somalilan oo maxaan ku dhahay wadanada aan jaarka nahay taasi waxay noo asbixi doontaa dee inaan xoojino ilaaqaadka u dhexeeya rugta ganacsiga ee jabuuti ta etoobiya ta gaar ahaan maxaan ku dhahay etoobiya ee federationka ah amboolese ay u dhan yihiin inta somalilan ta soomaaliya waxa ta ganacsiga jabuuti ay aad intaasoo rugta ganacsiguba ay aad ula shaqayso in badan ilaa waqtigii maxaan ku dhahay aan soo dhaafnay waan sii xoojin doonaa dadka bacmushirkana waxaan ku bogaadin doonaa inay isdhexgal aad taa ka badan aan abuurno aan hirgelina gudoomiye waxaad haysaayo kale xilkii rugaha ganacsiga ee afrika xagga afrika maxaad isleedahay way ka suurtagelaysaa horta waxaa muhiima kolkaan xilkaa qaadanaynay waxaan lahayn wadankana waxaa ugu tartiin xilkaasna maxaan ku dhaha noqdo xil dadkaas ku baranno afrikada waad og tahay oo afar iyo kontonka rugaha ganacsiga ee afrika waxaan dee ilaaqaad baan abuuraynaa waddankaan baraynaa jabuuti gaar ahaan intaan mas-uuliyaddeeda hayno shararis dabajoogana waan ku qabanqaabin doonaa jabuuti si ay dadkaas u bartaan jabuuti u maalgashadaan barkood inta kalena aan islaano kusoo dhaweysiin ha bartaan iminka waxaa sharaf ii ah inuu nin maxaan ku dhahay maalqabeena oo rugta ganacsiga ee afrika u jooga loo doortay gudoomiye ku-xigeenka oo nigeria uu dhawaanna soo siyaarto dee taasi sharaf bay noo tahay warka ku noqonaya nigeria yaa wadan inaan nahay bacmushara wadan horumareed wadan degan samiicad fiican noo leh taa baan ku dadaali doonaa inaan samiicadda adkayno shirna waxaan is leenahay intaynu sanadku naga dhammaana ku qabanqaabisiin jabuuti hadduu ilaahay xaggiisa nooga suurto gasho waxyaalaha ajandaha noogu jira ean doonayna inaan dadka ku barno afrikada ah jabuuti iyay ka mid tahay sidaa weynaan sidaan u qaadanay xilka xilkaasna intu maxaanku intaan hayno inaan wadankana wax ugu tarno wadanada kale ee walaalaha ee afrikaanka ah ee iyo ragga walaalaha ee iyo haweenka na aaminay in aan ku soo dhaweyno sidii aan rugta ganacsiga banafricanka u xoojin lahayn waa adiga ogo suuqa maxaan ku dhahaa barwaaqa sooronka ee ee africa waa ka hirgalay niger ka hirgalay niyame dhaqaaqiisii taasina waxay u asmaxaysaa wadanada bacmusharadoodu inay isdhexgalaan aqoonsi gaara oo african unionku ay siinayso arinkaa laajligeed rugta ganacsiga ee banafricanka iyaan kala seexanay bishii hore aan ku hirgelinayno amba aan ku doonayno inaan ilaaqaad isdhexgala u samayno rugta ganacsiga banafricanka iyo african unionka madaxdooda oon hadeeto la doonayno inaan gacmahana koos haysana meeshii danta ku jirto aan ku gaadhno wadanada afrikaankana saboolnimada ay kaga baxaan bacmushar badanna uu ku abuurmo
kaasi waxau ahaa yuusuf muuse dawaale oo ka hadlay waxa uu ka qaban karo xoojinta isdhexgalka dhaqaalaha ee qaaradda afrika waana gudoomiyaha rugda ganacsiga ee jabuuti wuxuu waramayey ramadaan muuse markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii umuuraha islaamka waxaa inoo haya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka dowladda maraykanka ayaa ka joojisay dowladda turkiga ka qaybgalka barnaamijka iibsashada diyaaradaha dagaalka casriga ah gaar ahaan nooca loo yaqaano f shan iyo soddon aqalka cad iyo wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa tallaabadan ku dhawaaqay kadib markii turkigu ay heleen shixnadii ugu horreysay ee gantaalaha difaaca cirka ee s afar boqol oo ay ruushka ka soo iibsadeen arrintaasi oo dowladda maraykanku ay si weyn uga soo horjeysatay gaashaandhigga maraykanka ayaa ku doodaya in turkiga oo ka mid ah isbahaysiga nato aanu la sii shaqayn karin isbahaysiga maadaama uu tallaabadan ku dhaqaaqay sida ay sheegtay kaaliyaha xogayaha gaashaandhigga maraykanka elen lord
iibsashada ay dowladda turkigu ay soo iibsatay gantaalaha ruushka ee s afar boqol waa tallaabo aan la jaan qaadi karin waajibaadka turkiga ee saaran ee ku aadan xubinimada neto waxaana tallaabadani ay raad ku yeelanaysaa sida mustaqbalka ay u sii wada shaqayn lahaayeen turkiga iyo isbahaysiga neto madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku eedeeyey maamulkii isaga ka horreeyey inay iyagu ku kalifeen turkiga in ay ruushka gantaaladaasi ka soo iibsadaan kadib markii sida uu sheegay loo diiday in laga iibiyo gantaalada maraykanka ee batriotka arrintaasi oo ku tilmaamay mid mowqif adag amaba xaalad adag ka abuurtay xidhiirka labada dhinac
runtii waa xaalad adag midda ay turkiga ku jiraan annagana waa xaalad adag oo nala geliya haddii aanu maraykan nahay arrintaa isweydiinta mudan ayaa ah halka uu khilaafkan cusub isalka ku hayo iyo waxaa dhaliyeyba waxaana arrintaasi faahfaahin ka bixinaya cabdinuur daahir oo ka tirsan warbaahinta turkiga ee t r t qaybteeda caalamka la hadasha laga soo bilaabo dagaalka ciraaq ama duulaankii maraykanka uu ku qaado dalka ciraaq labada kun saddexdii ilaa hadda waxaa ka socday gobolka bariga dhexe dagaalo iyo deganaan la-aan fara badan khaasatan gobolada ama dalalka xuduudda leh dalka turkiga sida ciraaq iyo syria hubab iyo hub ayaa wuxuu gacanta ugala laleeyahay kooxa kala duwan oo ka ka howlgala gobolka oo qaarkood a dowlad ahaan sida kurdiyiinta daacish iyo mucaaradka syria dad lamida marka turka wuxuu ka cabsi qabaa in hubkaas loo adeegsado in dalkiisa lagu duqeeyo ama madaxdiisa loo adeegsado sidaas darteed wuxuu go-aansaday in uu helo nidaamka ama lasaga celiyo gantaalada meelaha fogfog laga soo rido labada kun iyo sagaalkii ayuu wuxuu ka codsaday maraykanka in la siiyo beteriyada ama kuwa waxa lasaga celiyo gantaalada hase ahaatee congresska maraykanka ayaa diiday kadib dhowr mar kaloo codsaday wuu diiday marka wuxuu ku qasbanaaday inuu helo badiil wuxuuna utega russia waana ka helay sidaas darteedna waxaa soo bilaabatay qaybihii ugu horreeyey in hadda loo soo gudbiyey ankara oo ay gacanta u dhigtay labada kun iyo iyo labaatanka bisha februaryna qaybtii ugu dambeysay ay soo dhamaystirmi doonto sidaas darteedna uu ku heli doono qalabkaas uu hawada ku difaaca doono cawaaqibka ugu horreya ka dhalan karaa waxay tahay maraykanka iyo turkigu wadamo muddo badan waxay ahaayeen xulafo isla ahay in xulafadii iyo xiriirkii istaraatiijiga ay soo jireen tahay uu baaba'o ayaa ugu horey karta qodobka labaad ka dhalan kara waxay noqon kartaa maraykanku inuu cunaqabateyn oo cusub oo degdega kusoo kusoo rogo dhaqaalaha turkiga taasoo dhibaato u keeni doonta dalka turkiga dowladda turkiga ayaa si adag u difaacday go-aanka ay ku iibsatay gantaalada ruushka sida uu mar kale faahfaahinayo cabdinuur daahir oo ka tirsan warbaahinta t r t ee dalka turkiga turkiga sida caadigankaaba waxay dareemayaan security threat ama dhibaato xagga security-ga ah ama amnigooda ku aadan oo ah dalkii xuduudihiisii iyo gobolada dariska la oo dhan waxaa jooga kooxa aan dawli ahayn oo hubab casriga gacanta ku haysto ay ugu horeeyaan qolyaha b k k kurdida kale ee suuriya ka dagaalanta daacish oo ayada laftirkeeda meel kale joogto mucaaradka suuriya qolyo kaloo ay taageerto iiraan oo ay xisbullah ay ku jiraan iyo iyo kuwa hadda ka dagaalama suuriya marka intaas o dhan isu keena turkiga dadku waxay dareemayaan inay helaan qalabka ay hawada ku difaacanayaan gantaalada iyo diyaaradaha ay isaga celinayaan inay tahay arrin laga maarmaan u ah ama ha ka helaan ruushka ama china ama maraykanka inay helaanna ay qasab iyo laazim u tahay marka wada hadalhayntu waxa ay tahay dadkao dhan waxay hadalhayaan dagaal iyo cunaqabateyn waxaa nooga dhib badan gantaaladna nala dhaco oo magaalooyinkeena nalaga burburiyo ama dhaqaaleena dhibaato ku dhaco marka sidaas darteedna maraykanku maadaama uu heshiis nala ahay muddo badan wuu diiday inuuna siiyo annaguna dad kala kasoo raagsana magaran intaasina dhegaystayaal waxaa ku eedal barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkala tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey haatana dhegaystayaal waxaynu u leexanaynaa dhinacii ciyaaraha iyadoo maanta lasoo gabagabaynayo koobkii qaramada qaaradda afrika cabdulqaadir samakaab ayaa inoo diyaariyey
aan ku bilownay koobkii soddon iyo labaad ee qaramada afrika oo maanta lasoo gebagabaynayo ayaa ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka lagu qaadayo sannadkan waxaa isugu soo haray dalalka aljeeriya iyo senegal dalka masar oo sannadkan martigelinaya koobka qaramada afrika ayaa ah dalka ugu badan ee ku guulaystay koobkan toddoba jeer ayay ku guulaysteen inkastoo ay xilli hore isaga hareen tartanka iyagoo dhibano u noqday xulka koonfur afrika waxaa ku soo xiga xulka libaaxyada afrika lagu naanayso ee kameruun oo shan jeer ku guulaystay gaana ayaa ah dalka saddexaad afar jeer ayay ku guulaysteen nigeriya oo afraad ku jirtana saddex jeer ayay ku guulaysteen dalalka ibricost iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo min laba jeer ayay ku guulaysteen dalka aljeeriya oo caawa ciyaarta kama dambaysta ah la ciyaaraya xulka senegaal iyo dalalka kale ee etoobiya morocco koonfur afrika suudaan tunisiya jamhuuriyadda kongo iyo zambiya min hal jeer ayay ku guulaysteen koobka qaramada afrika dalka senegaal oo hadda fiinalka taagan marna kuma guulaysanin koobka afrika marka keliya ee ay u soo dhowaadeen inay ku guulaystaan waxay ahayd laba kun iyo labadii xilligaas oo markii ugu horraysay ay fiinal soo gaareen laakiin waxaa rigoorayaal uga badiyey xulka kameruun oo dilay rajadii senegaal oo ahayd inay mar u noqdaan horyaalka afrika hadda waa markii labaad oo xulka senegaal ay fiinalka soo gaaraan toddobiyo toban sannadood kadib iyagoo maanka ku haya guuldarradii ay la kulmeen xilligaas waxayna hadda la ciyaarayaan xulka aljeeriya oo hal mar dhadhamiyey guusha koobka afrika laakiin labadoodaba waxa ay ka siman yihiin inay min hal jeer oo keliya soo gaareen fiinalka inkastoo aljeeriya halkii mar ay soo gaartay ay ku guulaysteen sannadkan oo dalka masar uu martigelinayo koobka afrika ayaa waxaa loo diiwaangeliyey mid ka mida koobabkii ugu daawashada yaraa ee afrika wakhtigan casriga ah waxaa faaruq ahaa inta badan daroommada lagu ciyaarayo marka laga reebo xulka martigelinaya ee masar oo marka ay ciyaarayaan aad loo soo buuxinayay garoonka laakiin kulammada kale ee ciyaaraha ayaa ahaa kuwa aan garoonka la soo gelin xiriirka kubadda cagta kaaf ee qaaradda afrika ayaa maalmo ka hor garsooraha u dhashay dalka koonfur afrika ee viktor gomes iyo kaaliyaashiisa u magacaabay inuu dhexdhexaadiyo fiinalkii soddon iyo labaad ee koobka qaramada afrika laakiin maalin ka hor xilliga ciyaarta fiinalka ayaa laga noqday magacaabista gomes waxaa lagu beddelay aliyom aliyom oo u dhashay dalka kameruun kaas oo qaban doona ciyaarta fiinalka isaga iyo kaaliyayaashiisa xiriirka afrika ma sheegin sababta loo beddelay garsoorihii markii hore ku soo baxay wareegtada laakiin badanaa waxaa garsoorayaasha loo beddelaa sababo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaalado caafimaad oo la soo dirsa garsooraha qaladaad dhanka garsoorka ah oo ka dhacay intii ay ciyaaruhu socdeen iyo sidoo kale cabashooyin badan oo laga soo gudbiyo awgood markii ugu dambaysay ee la qabto koobka afrika waxaa ku guulaystay xulka kameruun markii ugu horraysay ee la qabtana waxaa ku guulaystay xulka masar oo hadda martigelinaya inkastoo ay ku hareen wareeggii labaad
cabdulqaadir samakaab aad buu mahadsan yaha oo barnaamijka ciyaaraha inala socodsiinaya haatana qadarka daqiiqadaha inoo dhiman bal dhinacii heesaa macaan
iyo qorton toosana qumanidu dhaqaaqoba dhigiidsama way qaadatee qoftu dhalada sanaha qorqornaa ilwahada qorab taagana dhaxduqabasha iyo qorton toosana qumanidu dhaqaaqoba dhigiidsama way qaadatee qoftu dhalada sanaha indhihii qabtaa la qushuursana kashaqahayibtaa qiiraysana qadirbaasimeeya tuqaniisana alla quruxsana oo qaabsama yarta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xaarana oqol samiya qosol fiicana alla quruxsana allaqaaya iyo qalbi xaarana oqol samiyo qosol fiicana
idaacaddeenna dhegaystayaal intaasaan kusoo xidhanaa waa haaruun macruuf iyo cabdulqaadir samakaab oo idinle intaaynu ku kulmi doonno idaacadda doornimo nabadgelyo keyrkeed dabtii qurux dhaabsanaa qaybteed xishood ku qiyaasanaa anigaa qiree qoftu fariidsanaa ummanaa haldhaa oo qadafla'a keyrkeed dabtii qurux dhaabsanaa qaybteed xishood ku qiyaasanaa anigaa qiree qoftu fariidsanaa iyo kursiga nacba